habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen jimcaha kow iyo tobanka bisha oktoobar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawa waxaa idiin daadaheynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nobel beas brice
aad baad u mahadsan tahay farxad ayaa iga tambadisay markii aan maqlay warkan waad mahadsan tahay waa abaalmarin la siiyey afrika iyo etoobiya waxaan qiyaasi karaa waxa ay uga dhigan tahay hogaamiyayaasha kale ee afrika ee dadaalka geliya ka shaqaynta nabadda
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno warbixintii hantidhowrka qaranka uu dhowaan soo saaray ee hadalhaynta badan dhalisay tan labaad oo aan ogaananayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin waxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn marka waxaan halkan ka caddaynaya anigu waxaa weeye annaga weel banka accountkiisii wixii ku jiray ee laga soo wareejiyey iyo central banka iyagaa wixii ku jiray iyo corresponding banka waxa ku jira aanu anagu leenahay halkan wasaaraddu leenahay iyo waxa annagu aanu leenahay waan isticmaalnay inay isku mid yihiin sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii duulaanka turkiga ee suuriya iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa ku guulaystay biladda nabadda adduunka ee loo yaqaano nobel beas brice ee sannadkan laba kun iyo sagaaliyo toban taasoo lagu siiyey dadaalkii nabadeed ee uu ka sameeyey dalka ay jaar ka yihiin eritereya berit raises anderson oo ah guddoomiyaha shan xubnood oo ah guddidan biladan bixisa ayaa sheegtay in abe loo doortay iyadoo oo la eegayo tallaabadii u qaaday ee uu bilo gudahooda markii uu xafiiska yimi sannadkii laba kun iyo siddeed iyo toban uu ku soo gebagabeeyey khilaafkii dalkiisa ka dhexeeyay waddanka eritereya dhinaca kalena xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa antonio guteres ayaa ammaanay soo xiritaanka guddidan guddidan reer norway oo biladan bixisa ayaa sida oo kale xusay in abiy axmed uu boqolkii maalmood ee u horreeyey markii uu xafiiska tegay uu dalkiisa ka qaaday xaaladii deg deg ahayd hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ku wareejiyey kumanaan qof oo ah maxaabiis siyaasadeed joojiyey afmeerkii amaba soo afmeeray faafreebkii dhinaca warbaahinta sharciyey in mucaaridku ay kooxaysu abaabulaan sidoo kalena shaqadii ka joojiyey hogaamiyeyaal militari iyo weliba kuwa rayda oo looga shakisanaa musuq maasuq islamarkaana oo kor u qaaday bay yidhaahdeen saamaynta haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo weliba nolosha waddanka etoobiya safiirkii hore ee maraykanka u joogi jirtay dalka ukrain ayaa soo gaarta aqalka capital hill subaxnimada saaka oo jimco ah waxaana su-aalo ay uga jawaabaysaa guddahoosaadka koongareeska ee baaraya wax iska weydiinta dacwad keeni karta maamuuska xayuubinta madaxweyne trump horey ayay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa isugu dayday inay u hor istaagto in su-aalo ay ka jawaabto safiirka trump ayaa soo celiyey mary yevanovich oo ahayd safiirkii dalka ukrain maraykanka u joogtay bishii may kadib markii eedeymo aan la shaacin ay sheegeen in ay iska dhagatirayso siyaasadiisa aqalka cad ayaa diiday in uu ka qayb qaato baaritaanka socda isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah waxaa kaloo weli adkaanaysa in madaxweyne trump ama uu madaxweyne trump waxa uu weli kusii adkaysanaya in wada sheekaysigii taleefon ee shan labaatanki juulaay uu la yeeshay madaxweynaha dalka ukrain volodimir seloniski in uu markaasi ahaa wax iska caadi ah seloniski ayaa sidoo kale sheegay in aanay jirin wax sharci darro ah oo ku jira wadahadalkaasi telefoon taasi oo trump uu ku weydiistay inuu baaro biden sidoo kale waxa uu cadeeyey inuusan wax caddayn ah u haynin in joe biden iyo wiilkiisa hunter ay iyana sameeyeen wax qalad ah mas-uuliyiinta dalka iiraan ayaa sheegay in laba gantaalo la beegsaday markab ay leeyihiin oo marayay xeebta badda caasa ee dhinaca sacuudi arabiya wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa iyada oo soo xiganaysa shirkadda saliidda ee dalkaasi sheegtay in markabkan oo layidhahda sabiti lagu weeraray meel boqol iyo soddon kilomitir koonfur galbeed kaga beegan dekedda magaalada jidda weerarkan ayaa khasaare uu ka soo gaadhay markabkaasi laba meelood oo ah kuwa kaydka iyadoo sidoo kalena ay saliiddu ku daadatay baddacaas hase yeeshee sida ay wakaaladdu sheegtay saliiddii ay daadanaysay ayaa markii dambe la joojiyey wakaaladdan wararka iiraan ayaana intaasi warkaasi marka laga yimaado sidoo kale aan sheegin amaba tilmaamin cidda looga shakisan yahay inay soo rideen gantaalahaasi nato ayaa ku adkaysanaysa turkiga inay isxakameyn muujiyaan gaar ahaana faragelinta ay ku hayaan waqooyi bari ee dalka syriya xogayaha guud ee nato jenes stomberg ayaa qiray walaaca dhinaca ammaanka ay turkigu ka qabaan dagaalyahanada kurdiyiinta ee syriya balse waxa uu ka digay in weeraradaasi ay khatar gelin karaan horumarka laga gaaray dagaalkii lagula jiray isis stomberg ayaa ka hadlayay shir jaraa-id oo ay si wada jira istanbul ugu qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mafluud kavasoglo kavasoglo ayaa sheegay in turkiga ay nato ka filayaan inay garab istaagaan gaar ahaana khatarta ay turkiga wajahayaan ee ay ka hortagayaan turkiga ayaa markii ugu horreysay soo wariyey khasaaraha weerarada milatari ee galay maalintiisii saddexaad wuxuuna wasiirka gaashaandhigga ee turkiga uu sheegay in saddex ka tirsan askartooda ay dhaawacmeen sidoo kalena ma aanu sheegin wax khasaare ah oo soo gaaray rayidka
fiid wanaagsan ayaanu idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa maanta ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee nobel beas prize waxaana uu ku mutaystay dadaalkiisii dib uu ugu bilaabay markii la doortay wadahadaladii nabadeed ee dalka ay dariska yihiin eriteria isagoo markiiba dambena soo afjaray ismariwaa iyo weliba colaada labadaasi wadan muddo dheer ka dhexaysay haddaba wariyaha iyaga maxamed colaad xasan ayaa warbixin abaalmarintaasi ku saabsan inoo soo koobaya ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiye axmed oo saddex iyo afartan sanno jir ah ayaa abaalmarinta caalamiga ah ku guulaystay kadib markii uu soo afjaray colaad muddo dheer ka dhexoognayd dalkiisa ethoobiya oo ah waddanka labaad ee afrika ugu dadka badan iyo eritereya oo ahayd dal yar oo dunida go'doon uga jirtay markii uu noqday ra-iisul wasaaraha ethoobiya sannadkii labada kun siddeed iyo tobankii ayuu caddeeyey abiy inuu doonayey inuu dib u bilaabo wadahadalladii hakadka muddada dheer ku jiray ee labada dal isagoo wada shaqayn dhow la yeeshay madaxweynaha eritereya isayaas afaweke markii dambena heshiis ay kala sixideen labada waddan ayaa wadaaga dhaqan iyo dhalasho qoto dheer iyo xiriir dhinaca dhaqanka ah laakiin ilaa iyo bishii julaay ee sannadkii tegey dagaal toos ahna kuma jirin nabadina kama dhexaynin waxaa u dhexaysay colaad ay ku kala baadeen qoysas adkaysay xaaladdii gobolka dagaal laba sannadood ay ku jireenna waxa ku nafwaayey in ka badan siddeetan kun oo qof guddigii abaalmarintiisan nobel peace brice kaga dhawaaqay norway ayaa sheegay in boqolkii maalmood ee ugu horreysay ee uu xafiiska joogay inuu ku guulaystay inuu qaado xaaladdii deg degga ahayd ee ay etoobiya ku jirtay cafis uu u fidiyey kumanaan maxaabiis siyaasadeeda joojinta faafareebka saxaafadda sharciyeynta ururo mucaarad aha oo dalkaasi laga mamnuucay eriyada hogaamiyaal milatari iyo kuwo rayida oo looga shakiyey musuq maasuq iyo kordhinta doorka dumarka ee siyaasadda etoobiya iyo xoojinta rajada dadka etoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa yidhi aad ayaan uga faraxsannahay dal ahaan inaan ku guulaysanno biladda nobel peace brice ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa waxyar kadib markii lagu dhawaaqay abaalmarinta waxaa la xidhiiray xogayaha guud ee guddiga abaalmarinta ee dalka norway isagoo u sheegay sababaha loogu aqoonsaday inuu mudan yahay abaalmarintan waxaana wadahadalkoodii teleefonka uu dhacay sida
hallow ra-iisul wasaare waa olaf niyasta xogeyaha guddiga abaalmarinta ee nobel ee norway oo kaa soo wacayo oslow waxaan doonayay inaan kugu hambalyeeyo in aad ku guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee nobel peace prize ee sanadkan Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is um, a prize given to Africa, given to Ethiopia.
aad baad u mahadsan tahay farxad ayaa iga tambadisay markii aan maqlay warkan waad mahadsan tahay waa abaalmarin la siiyey afrika iyo ethoobiya waxaan qiyaasi karaa waxa ay uga dhigan tahay hogaamiyayaasha kale ee afrika ee dadaalka geliya ka shaqaynta nabadda mahadsanid aad baan ugu faraxsanahay It says that the prize is awarded you for your efforts to achieve peace and international cooperation, in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring abaalmarintan Ethiopia.
waxaad ku mutaysatay dadaalkaada ku aadan nabadda iyo iskaashiga caalamiga gaar ahaana go-aanka qaadashadaadii ku aadanayd xalinta colaadda xuduudda ee idinkala dhexaysay eritrea waxaa kaloo aad ku mutaysatay guud ahaan dadaalkaaga dhinaca nabadda iyo iskaashiga ee gobolka oo dhan in honor uh, of all good forces who are working for peace and uh, cooperation in your region.
marka laga reebo abiy axmed waxaa jira dhowr shaqsi oo kale oo ku guulaystay abaalmarinta sanadkan gaar ahaan tan caafimaadka sayniska iyo qoraaga sanadkan dadkii liiska soo galay ee u sharaxdaa waxaa ka mid ahayd ilwaad elman cali axmed oo u dhalatay soomaaliya sanadkii labada kusidee tobankii abaalmarintan waxaa wadajir ku guulaystay naadiya muraad iyo doctor denis makwogwe mis muraad ayaa ahayd lixilabaatan jir ka soo jeeday dadka yasiidiga ciraaq waxayna cod u ahayd yasiidiyiintii ka badbaaday dhibaatadii ay u geysteen isis doctor mukogwe oo afar iyo lixdan sano jir ahaa ayaa ahaa dhakhtar xanuunnada haweenka oo u dhashay dalka kongo kaasoo daweeyey kumanaan dumar ah sidaana ku mutaystay abaalmarinta magaca iyo martabadda qofka la siiyaa uu dunida ku yeelanayo marka laga soo tago abaalmarintan nobel peace prize ee soo bilaabatay kun sagaal boqol iyo kowdii waxaa qofka la siiyaa uu sidoo kale helayaa bilo dahaba iyo lacag gaaraysa hal milyan oo dollar dadkii la siiyey abaalmarinta labadii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa biladihii dahabka ahaa ee la siiyey waxay ku iibsadeen lacag ka badan lix boqol iyo lixdan iyo shan kun oo dollarka maraykanka ah aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay warbixintaasi waxaa inoo soo koobayey waryahayaga maxamed colaad xasan dhinaca kalena madaxda dunida iyo diblomaasiyiinta ayaa si weyn ugu hambaliyeeyey abiy axmed abaalmarinta uu ku guulaystay madaxa hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay philipo grande ayaa ku tilmaamay abaalmarinta abiy axmed mid markhaati u ah dadaalka uu ugu jiro kusoo dabaalidda amni dalkiisa iyo guud ahaan gobolka xogayaha guud ee hay-adda xuquuqda aadanaha amnesty international kumi naido ayaa ku tilmaamay sidoo kale mid aqoonsanaysa isbedelada xagga xuquuqda aadanaha ee abi uu ka bilaabay dalka ethoobiya haddaba muxuu ku mutaysta abaalmarintan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu weydiiyey doctor ismaaciil maxamuud qodax oo ka faallooda arrimaha etoobiya kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka Ah, saad ula socoto walaal eh, dr abi axmed cali intuu eh, april ah, 2018kii ayuu qabsaday you know, ethiopia oo as a prime minister loo doortay kabacdi kolkii prime ministerka loo doortay waxyaaba ethiopia lagu aqoon ayuu wax ka qabtay waxaa ka mid a xagga gudaha iyo xagga kale regionka iyo guud ahaanba ta ugu weyn eh, uu ku muteystay ina nobel nobel peace priceka uu helo waxaa ka mid a arrintii eritrea ee soo jiitamaysay muddo iminka labaatan sanadooda dagaal joogta ah yaa ka dhex yaa ka dhex socday xagga soodimaha isku hayaan eritrea iyo ethiopia boqolkiiba sagaashan waxaad odhan kartaa inuu ku mutaystay taas Waan gartay.
ta labaad ee ugu weyn ee aad dadku ay ugu riyaaqeen waxaa ka mid ah ethiopia gudaheega waxyaaba waaweyn buu ka qab wuxuu ka qaaday ooduu ka qaaday jeelkii oo dhan buu dadkii ka sii daayey Een, wixii dadkii lagu tilmaami jiray waagii hore argagixiso wixii oo dhan wuxuu ka dhigay waxba kama jiraan waxaa kaloo sameeyey dadkii mucaaridka oo dhan kii ku dagaalamayay qalan iyo kii ku dagaalamayay qorigaba wuxuu u ogolaaday inay ethiopia kusoo noqdaan ta kale ee ugu weyn wuxuu sameeyey kabinetkiisa kolkuu dooranayay boqolkiiba konton wuxuu ka dhigay haween waan gartay kolkaa waxyaabo ethiopia lo- een, ethiopia maamulkeega tan iyo intii melilig ma garanaysaa waxay ahayd un qorida qoriga caaradiisa unbaa wax lagu maamuli jiray iyo markaad waxyaabo geeska africa looga baran ayuu ma garanaysaa ka bilaabay chapter cusub buu ka bilaabay yaa yaad odhan kartaa waan gartay marka een, xaaladaha soo tilmaantay ee dee tallaabooyinka u qaaday markaynu eegno etoobiya gudaheega maxay ka tartay een, waxyaabihii jiray ee taagnaa oo dee dabcan qodobadaa tilmaantay marka laga yimaada ay ka mid ahayd madax banaanidii warbaahinta ama waxaan la yidhaha faafureeb lagu sameynaya ama censorship ha waxaad odhan kartaa inkastoo eeg kolkay isbedel meel ka bilaabmaba waxaan la yidhaaho transformational democracy ama isbedelka xagga dimuqraadiyadda kolka loo dhaqaaqo waxay leedahay iyaduna dhibaatadeeda waxay waxaad odhan kartaa saddex milyan oo qof ayaa ku barakacay ethiopia gudaheega internal internal displace wax la yidhaho soodimihii dadkii waxyaaba caynkaasi way jiraan laakiin waxaad odhan kartaa haddana ethiopia waxaa ka bilaabmatay hawe ma garanaysaa democracy ku salaysan oo loo beran oo ethiopia iminka t v deedoo dhan haddaad degeysatid amxaariga oromada soomaalida qof kastiba isagoo ma garanaysaa cagajuglayn ay waxba jirin ayuu qofku fikraddiisa maanta ka dhiiban karaa waan gartay kolkaa waa ethiopia isbedel weyn baa ka bilaabmay waan gartay haddaan si kale kugu dhigo ama aan si kale ku weydiiya ismaaciil biladan waxaa lagu siiyey nabad baa lagu siiyey ama waa biladii nabadda marka eriteria de waddan kalaa laga yimaado kursiga suu ku yimi waynu ogeyn abiy axmed etoobiya waa qoomiyado de dabcan qoomiyadda oromada ayaa dee mudaharaad samaysay waynu ogeyn iyo qoomiyado kaloo la socday etoobiya gudaheegana waynu ognay sida nooshaeya qoomiyadaheega nabadgelyadii guud ee etoobiya iyo wada noolaashaheedii inuu ra-iisul wasaarahoogi la siiyo biladan iyada maxay ka taraysaa wax weyn bay ka taraysaa eeg waxaa jirta waktiyadan dambe waxaa la moodaa inuu magaranaysaa isbedelku ka bilaabay inaad waxaad moodaa in yar uu hakaday kolkaa isaga waxay siin kartaa way derdergelin kartaa magaranaysaa waxay siin kartaan waxaan la yidhaaho encouragement ayay wax waxaa dadka gudaha iyo kuwa kaleba waxay u ekaan kartaa magaranaysa waxay siin kartaa inuu waxyaabuhu rabay inuu wax ka bedilo inuu magaranaysaa hore u dhaqaaqay iyay iyay chance nacam dee ay fursad siin kartaa wadamada geeska haddaynu eegno ee soomaalidu ka mid tahay ama soomaaliya ka mid tahay wadamo kala duwan colaadaha ka taagan xaaladaha ka jira maxay uga dhigan tahay wadamadaasi ama ay macno u samaynaysaa in biladan qaata abi axmed maxay iyaga kuwaasi macno u samaynaysa walaal saad ula socoto geeska africa waxaa loo yaqaanaa meel dagaal si joogto a uga socdo kolka waxaad waxaad odhan kartaa arrintii magaranaysaa qoriga caaradiisa iyo dagaaladii socday joogtadaha inay magaranaysaa ja laga baxo taasi oo dhan kale loo dhaqaaqo taasina waxaa ku tusinaysaa iminka sudan oo kale kolkii cumar albashiir meeshii laga qaaday wuu dhex galay maad aragtay kolka qolooyinkiisa hayay dadkii civil societygii iyo qolooyinkii kale uu dhexdhexaadiyey wuxuu karaya u ka qabtay arrintii eritrea oo annakii kolkii hore hoosta ka xariiqnay jabuuti iyo magaranaysaa eritrea iyaga oo xagga soodimaha isku hayaan oo dagaalo badan ilaa iminkadan uu ka dhaco waxay wuxuu isku dayay inuu dhex galo waad lala socotaa taariikhda soomaalida iyo magaranaysaa guud ahaan xagga ethoopia waxa waxaanu ahayn weligeeba magaranaysaa siiba dee arrintan wadanka xaggan soomaalida dadkaegan awgeed meel joogto ah oo la is aamini karayn bahayd laakiin wuxuu sameeyey matalan airlineka ethoopia koob iyo afartan sannadood ka bacdii waa markii ugu horreysay taariikhda ethoopia ay muqdisho magaranaysaa ka degto ta kale wuxuu sameeyey oo kale iminka arrintii maalintii dhaweyd iminka laisku hayo ee xagga magaranaysaa badda ee kenya iyo ay isku hayaan soomaaliya uu dhex galay magaranaysaa waan garta haddaan si kale kugu dhigo waynu naqaanaa hogaamiyaasha qaaradda afrika iyo markay xukunka qabtaan gacantay ku qabtaan dadka iyo weliba xukunka si ugu raagaan tallaabooyinka qaadaan shuruucday soo saaraan iyo weliba siday dadkaasi u hogaamiyaan ay madaxda u yihiin in biladan la helayo oo dee hogaamiye afrikaanki uu helayo oo uu abiy axmed helay maxay hogaamiye ahaan ama hogaankaasi xilka hayaa ay ka baran karaan iyagu dhinacooga ama ay kaga dayan karaan
waxay ka baran karaan hogaan leadershipka magan xagga dee nimanka hogaamiya inay waxay leeyihiin iyo waxyaabaha magaranaysaa dee aan inay dhacdooyin magaranaysaa ina dee natiijooyin ay kasoo baxaan laga sugayo inayna noqonun magaranaysaa sidii hal bacad lagu lis inuuna noqon kaas waxa uu ahaa doctor ismaaciil maxamuud qodax oo kafaalooda arrimaha ethoobiya kuna sugan minnesota dalkan maraykanka wuxuu u waramayey cabdixakiin maxamuud sharwac
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in howlgalkii maraykanka ee ka dhanka ahaa ee siriya u guulaystay islamarkaana uu qorsheynayo inuu sii adkeeyo xidhiidhka dhaqaale ee turkiga iyo maraykanka trump ayaa wariyaasha u sheegay khamiistii shalay in maraykanku aanay ciidamo dagaalama ka joogin suuriya islamarkaana aanay lahayn in maraykanku uu kumanaan askari u diro halkaasi si ay uga dagaalamaan duulaanka uu milatariga turkigu ku galay dhulka ay kurdiyiintu maamulaan ee waqooyiga suuriya ayaa dad badan ka qixiyey guryahooda waxaana jirta cabsi laga qabo in xaaladda bini aadamnimo ee gobolka halkaasi ay kasii darto wariyaha v o eda salatag hoog ayaa warbixintan soo inoo haysa waxaana inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey ururada ka shaqeeya gargaarka ayaa xusuusinaya dhinacyada dagaalamaya ee isku haya waqooyiga bare ee suuriya in uu waajib ka saaran yahay badbaadinta dadka shacabkaa ururadaasi ayaa ka codsaday dhinacyada ishaya in shaqaalaha gargaarka ay u ogolaadaan galaangal ay u yeeshaan kumanaan kun oo qof oo guryahooda ka qaxay oo u baahan gargaar deg dega golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khamiistii shalay kulan deg dega wuxuu ka yeeshay arrinta suuriya kulankaasi oo qaar ka mid a xubnaha golaha ay ugu baaqeen turkiga inuu joojiyo howlgalkiisa militari xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in xal militari wax looga qaban karo mushkiladda siiriya xal kasta oo siiriya laga raadinayo waa in loo maraa xushmaynta qarannimada madax bannaanida dhuleed iyo dhowrista midnimada siiriya maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in xukuumadda ankara ay kula xisaabtami doonto mas-uuliyadda howlgalkeeda siiriya iyo wixii ka dhasha trump ayaa si weyn loogu dhaleeceeyey inuu dhabarka u jeediyey kurdiyiinta ay xulafada ay ku ahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday ururka daacish ee siiriya
waxaan kala doorannay inaan ciidamo milatari ah u dirno siiriya oo aan cid walba ka adkaanno iyo inaan tallaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ka qaadanno turkiga waddada kale ee noo furan ayaa ah in aannu dhexdhexaadinno labada dhinac waxaan rajaynayaa in aan dhexdhexaadinno labadaasi dhinac
laakiin howlgalkan uu turkigu ku saarayo diiradda waxa uu ugu yeeray kooxaha kurdiyiinta ee argixisada ayaa abuuray werwer ah in xubnaha maleeshiyaadka ururka daacish ee ay qabteen xoogga dimuqraadiga ee kurdiyiinta ah inay ka baxsan karaan xabsiyada oo ay dib u bilaabaan kacdoonkoodii waa hagaag dhegaystayaal warbixintaasina waxaa inoo soo dirtay wariyaha v o eda saletek hook waxaana inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey
habeen wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan nin middo ku hubaysan ayaa maanta weerar waxa uu ku qaaday dad ku sugnaa bartamaha magaalada manchester ee dalka britain wuxuuna dhaawacay afar qof sida ay booliisku sheegeen wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa faafahinta warkan halkaasi nooga soo diray ugu yaraan afar qof ayaa la xaqiijiyey inay ku sugnaayeen suuq weyn oo dadku ay ka dukaamaystaan kuna yaala magaalada manchester kadib markii ay ku dhaawacmeen afartaasi qof weerar mindi loo adeegsaday oo maanta oo jimcaha ka dhacay magaalada booliiska ka hortagga argagixisada ayaa weli wada baaritaanka weerarka ka dhacay suuqa ku yaalla magaalada weerarka torrida waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee ardayl oo ku yaalla bartamaha magaalada daqiiqado kadib markii saacaddu ay dhaaftay koob iyo tobankii barqinnimo suuqa ayaa laga daadgureeyey dadkii ku sugnaa iyadoo boolis hubaysanna ay goobta soo gaareen waa xilli hore waxaana aannu si maskax furnaan ah aannu isha ku haynaa falka foosha xun ee dhacay iyo xaaladaha ku horgadaaman ee aan ilaa iyo hadda ognahay sidaasi waxaa sheegay booliska magaalada manchester oo war-saxaafadeed soo saaray waxaana intaasi ay ku dareen marka la eego goobta ay wax ka dhaceen iyo sida ay wax u dhaceenba waxaa ku howlan oo xilligan baarista hogaaminaya saraakiil ka socota booliska la dagaalanka argagixisada ee waqooyi galbeed ee england booliska ayaa sheegay in nin lagu qiyaasayo afartan jir la qabtay oo goobta laga qabtay baaritaanna lagu hayo iyadoo la tuhmayo in uu yahay qofka geystay weerarka mindida ee ugu yaraan afarta qof lagu dhaawacay baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigay muuqaal muujinaya booliska hubaysan oo ninkaasi xiraya horey waxaa markii ugu horreysay ay boolisku u sheegeen in shan qof laga yaabo in dhaawacyadu ay gaaraan ha yeeshee xilli dambe ayay sheegeen in afar qof ay dhaawacmeen saddex ka mid ah ayaa dhaawacyo mindiye ah ay ka muuqdaan laba dumar ah oo midkood ay sagaal iyo toban sano jir tahay iyo nin konton sano jir ayaa iyaguna waxaa loola cararay cisbitaalka oo lagu daweynaya ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa bartiisa twitter-ka ku yidhi waxaan ka naxay dhacdadii ka dhacday magaalada manchester waxaana la damqanayaa dhammaan dadka dhaawacmay iyo kuwa ay saameynta ku yeelatayba magaalada manchester waa goobtii ugu dhimashada badnayd dalkan britain sannadihii ugu dambeeyey kadib markii qof isqarxiyey uu dilay laba iyo labaatan qof bishii maarch ee sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii kadib markii uu isku qarxiyey bandhig faneed ka soconayay hoolka caanka ah ee manchester arena oo aan wax badan ka fogeen suuqa ardale ee maanta weerarka toorida uu ka dhacay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
weli dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o eda ka soo gaadhaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo haysa saare cabdi axmed
kulanti wacan kulligiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o eda intiinii la socotay labadii cishee lasoo dhaafay xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka ayaa warbixin laga soo saaray lagu sheegay in deeqaha maaliyadeed ee sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii soo galay dowladda soomaaliya qayb ahaan aan si sharciga waafaqsan loo isticmaalin ayada oo lacaga dhowr meelood oo kala gedisan ka soo galay khasnada dowladda soomaaliya oo deeq ahaan ugu yimid ay jirtay midooda yurub sacuudi arabiya iyo yoon ombos ayaa lacag dhan soddon iyo siddeed milyan laba boqol konton iyo sagaal kun shan boqol konton iyo sagaal dollar ay dowladda u siiyeen si wadar ah deeq lacaga iyadoo lacagtaasina isku jirkeeda sagaal iyo toban milyan siddeed boqol toddobaatan iyo laba kun siddeed boqol labaatan iyo toddoba dollar ka mida lagu shubay khasnada dowladda halka siddeed iyo toban milyan saddex boqol siddeetan iyo lix kun toddoba boqol soddon iyo laba dollarna la la'yahay khasnada dowladda oo aysa soo gelin haddaba lacagahaasi halkee ayay mareen sidee loo maareeyey wasaaradda maaliyadduna maxay uga jawaabtay warbixinta ka soo baxda xafiiska hantidhowrka guud sidayse u wada shaqeeyaan laamaha dowladda iyo xafiiskaasi waa qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee asbuucan haddii aan dib idiin xasuusiyo dalka sacuudi arabiya ayaa la sheegay sida warbixinta ku qoran inuu soomaaliya ugu deeqay lacag dhan labaatan milyan oo dollar oo lagu shubay khasnada dowladda lix milyan iyo toddobaatan kun oo ka mid ah lix kun lixdan iyo siddeed dollar halka isla lacagtaasina la sheegay in saddex iyo toban milyan sagaal boqol labaatan iyo sagaal kun iyo sidoo kaleeto boqol soddon iyo laba dollar oo kaleetana la la'yahay oo aanan khasnada lagu shubin xafiiska un umbos ayaa waxaa la sheegay in lacag dhan uu ugu deeqay dowladda federaalk ee soomaaliya hal milyan laba boqol konton iyo afar kun toddoba boqol afartan iyo saddex dollar ayadoo sidoo kaleetana la sheegay lacag dhan shan boqol soddon iyo shan kun laba boqol sagaashan iyo laba kunna lagu shubay khasnada dowladda halka ay ka dhiman tahay oo aanan laheenin lacagtaasi halka ay martayna toddoba boqol toban iyo sagaal kun afar boqol konton iyo kow midowda yurub ayaa waxaa haddaba warbixintaani lagu sheegay ee uu soo saaray xafiiska hanti dhowrka guud inay ka timid lacag dhan toddoba iyo toban milyan afar kun siddeed boqol iyo lix iyo toban dollar waxaana la sheegay in lacagtaasi lagu shubay khasnada dowladda dhexe ee federaalka lacag dhan saddex iyo toban milyan laba boqol lixdan iyo lix kun lix boqol lixdan iyo toddobo halka lacag dhan saddex milyan toddoba boqol soddon iyo siddeed boqol afartan iyo sagaal dollarna aan ilaa iyo haatan la ogeyn halka ay martay haddaba warbixinta hantidhowrka guud laguma soo qaadanin oo keliya lacagta lagu shubay qasnada dowladda dhexe ee sidoo kale waxaa looga hadlay caqabadaha xafiisyada hantidhowrka ka qabsaday markii ay baaritaanada sameynayeen waxaana jirtay in meelo kala gedisan oo wasaarado iyo xafiisyo hay-ado dowladeeda warbixinta ka hor uu xafiiska hantidhowrka uu ku sameeyey guudmar iyo sidoo kale toddobagal markii ay soo baxday warbixintaasi waxaa haddaba asna ka jawaabay islamarkiiba wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan bayle oo isagu sheegay lacagtaasi qayb ahaan xafiiskiisa inta ka soo gaartay wuxuuna ku horumaray qaybta waddanka sacuudi arabiya aanu kaloo lacagta sacuudi arabiya asagu wuxuu leeyahay maanta horta waxaan ka hadlayna waxaa weeye laba kun iyo siddeed iyo tobankii weye disembar koob iyo soddonkeedii wixii halkaa inoo yaallay baa laga hadlaya maanta lagama hadlayo yaa riboortku wuxuu leeyahay labaatan milyan baa la soo wareejiyey annagu waxaanu leenahay labaatan milyan lama soo wareejinne labaatan milyan iyo boqol iyo soddon baa la soo wareejiyey haddii annaga lana weydiin lahaa waanu sheegi lahay haddii lana weydiin lahaa lana tashan lahaa waanu sheegi lahay lama soo wareejin labaatan milyan labaatan milyan iyo boqol iyo soddon sideed boqol iyo lix iyo siddeetan sideed iyo lixdan ayaa lasoo wareejiyey rikoorkeedana wuu yaalla halkana waraaqooda kuwaana central bankaas aan ka soo qaadnay wuxuu leeyahay lix milyan ayaa la isticmaalay waa runtii weeye lixdaa milyan waa la isticmaalay waxaa kaloo leeyahay saddex iyo toban milyan way dhiman tahay way dhiman tahay saddex iyo toban milyan baa dhiman buu leeyahay annagu waxaan ku leenahay afar iyo toban milyan baa noo yaalla yaa saddex iyo toban milyan baa dhiman dee ma dhinay haddaadna weydiin lahayd baan leenahay annagu waan kuu sheegi lahayne afar iyo toban milyan oo kaasha ayaa maalintaa yaallay maanta maaha
waxaa xusid mudan in wasiir bayle uu soo hadal qaaday inay jireen lacago sannadkii hore ee labadii kun iyo siddeed iyo tobankii iyo sannadihii kasii horreeyaba marka soomaaliya loogu deeqo aysa jiri jirin bangiye ay soo maraan lacagtaasi marka laga soo tago in ayadoo caddaan ah gacanta ay ku soo qaadi jireen kadibna la dhigi jiray bangiga dhexe ee dowladda federaalk ee soomaaliya dalka sacuudi arabiya ayaa labaatanka milyan lacagta ka soo gashay dowladda federaalk ee soomaaliya lana la'yahay sida la sheegay lacag ka badan saddex iyo toban milyan sagaal boqol labaatan iyo sagaal kun boqol soddon iyo laba dolar ayaa wasiirku waxa uu sheegay sida uu u dhigayo xafiiska hantidhowrka guud si ka gedisan xisaabtaasi ay u hayaan islamarkaasina aysan iswaafaqsaneen sida haddaba ka muuqata jawaabta uu bixiyey wasiirka maaliyadda waxaa xafiiska hantidhowrka iyo wasaaradda maaliyadda ay u muuqdaan inaysan si rasmiya isaga warqabin amaba aysan warbixinadooda u wada soconin
eyuda waxaa naga soo gaadhay yuu leeyahay riboortku toddobiyo toban milyan afar kun iyo iyo muxuafar kun sideed boqol iyo lix iyo toban wuxuu leeyahay lacagta markaa la isticmaalay waa saddex iyo toban milyan laba boqol iyo lix iyo lixdan kun iyo lix boqol iyo toddobiyo lixdan lacag baa yaa jirta weli markaa af soomaaliga ku qoran dhiman baa ku qoran af soomaaliga dhiman baa ku qoran dhiman macnaheeda af soomaaliga waa mergi baa la laakiin tani waa caddaan wey way dhiman tahay mees waa la waayey eegada lacagtaasi way dhiman tahay wey waa la waayey weyaan arrintan caawa daba socdana waa taa weeye anigu waxaan ku leeyahay horta waxaa dhiman buu yidhi saddex milyan iyo toddoba boqol iyo sideed iyo soddon boqol iyo sagaal iyo laba afartan sagaal iyo afartan ayaa dhiman buuri now euda xagga hoose anigu waa taa taayadu taayadii waa taa wey taayadii waa taa oo lacagtiina soo gashay tii central banka taallay intaanu isticmaalay inta maanta taalla ayay tilmaamaysa lacagta weli weyna soo gashay annaga mid ka badan ayaana soo gashay tuu isagu sheegayo haddaba isla hantidhowrka guud maxamed maxamuud afgooye ayaa isna kadib markii uu soo saaray warka qoraalka ee warbixinta dheer ee deeqaha dowladda soo galay sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii iyo sida loo maareeyey kadib iyo waxa ka dhiman wakhtigan ee aanan lahaynin xisaabaadkooda waxa uu sheegay in hadalkiisa si qaldan loo turjumay gaar ahaana warbixintii uu soo saaray xafiiskiisa isla xalaytana waxaa muuqaal uu ku qabtay shir jiraa'id qaar ayaga rabo inay reytingkooda kor u qaataan ay wax inta wixii ka fool xumaa meesha inta kasoo bixiyaan si guracan aan saxnayn meesha ay maaragtay ummadda ugu taliyaan qaar dana gaarah leh oo raba danahooda gaarka inay gaaraan oo isticmaalaya riboorkan inay maaragtay ay ku gaaraan iyo dad run ahaanta qiimeeya oo fiiriya khaldaadka jira si fiican u falanqeeya kadibna la wadaaga ummadda marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jira haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid laba sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd si kastaba ha ahaatee warbixinta hantidhowrka guud waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta hantida qaranka aanan si fiican loo marin oo wanaagsan waxaa kaleeto oo uu sheegay in maamulka maaliyadda si qaldan xisaabo yaallo bangiyo dibadda ah loo maareeyey warbixinta maaliyadeed ee xafiiska ugu baahnaana aanan loo soo gudbinin laakiinse waxa uu diiday hantidhowrka guud inay jirto lacaga la luunsaday amaba ku maqan hablaaluusha oo ka maqan qasnada dowladda talabaad oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin waa marka la eegaayo dhanka compliance audit waxaan ka hadlaya waxyaalaha ugu waaweyn dhowr ayaa jiray maadaama reportka uu bannaanka yaallo ummaddan ay akhrisan karaan aanu ku dhiiragelinayo inay akhristaan si ay u ogaadaan dowladoodu waxay qabatay sanadka soo dhaafa labada kun sideed iyo toban ay halkaas ka heli karaan tan saddexaad ayaa iyadana ah maamulka maaliyadda maamulkii maaliyadda sida loo maamulo iyadana khaldaad ayaan ka helna meeshaas oo ay ka mid yihiin in xisaabo yaalla dowladda soomaaliya acown ay ku leedahay waddanka bannaankiisa aan lagu xusin riboorkii maaliyadeed ee naloo soo gudbiyey haddaba maxaa sal u ah inaysan iswaafaqsaneen hantidhowrka guud qoraalkii uu horay u soo saaray iyo muuqaalkii uu ka hadlay xalay nuur faarax waa hantidhowrihii hore ee midkan ka horreeyey waxa aan weydiiyey waxa keenay in qoraalkiisa iyo sidoo kaleta muuqaalkiisa hadalka ay kala duwanaadaan oo aysan isyeelanin hantidhowrka haatan jooga ee warbixintan soo saaray maadsan tahay waxa weeye waxaa keenaya mar alla markii riboortka sanadlaha ay soo baxo dowladda waxay ku noqotaa bressure ama culays bay ku noqotaa hantidhowrkana culays bay ku noqonaysaa culayskaasi markuu yimaado waxaa labay mid dhacda in hantidhowraha ama ciddii markaa soo saartay riboorku ay dib uga noqoto oo ay retracting samayso ama in ay pointigii ay markii hore siday riboorka usoo saareen ay u daayaan marka arrinta aniga la yaab ilama lahan waa wax dhici jiray waa wax dhici karaa waa wax meesha ku jira meeshu waxa weeye waa soomaaliya waa africa barasharadu waa badan yihiin culeysyadu waa badan yihiin laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan babayaaniyo shaqada xafiiska hantidhowrka iyo waay taas intaan u gelin waxaan jeclaan lahaa wuxuu sheegay hantidhowrka qaranka ee xilligan in warkiisa shalay sidii uu u waday kii hore ee uu soo saaray ee qoraalka ahaa si qaldan loo turjumay hadda suuwarka u dhigaayana ee tahay lacagtan la leeyahay qasnada dowladda ee ka maqan tahay qasnad horta bannaanka taallo oon badalka oolinba ee ka maqan tahay xisaabta lacagtan isla markaasina suuwarka u dhigaya aysan ahayn in lacagtan ama la luunsaday ama ay tahay lacag ee la qaatay balse ay tahay lacag xisaabaadkooda aan la soo celinin marka bal farqiga u dhexeeya warkiisii hore iyo warkiisan dambe maxaad ku macnayn lahayd farqiga udhexeeya waa labo riboorka isaga uu soo saaray oo xafiiskiisa ka soo baxay wuxuu ahaa labo arrimood baa ugu muhiimsanaa mid waxa weeye lacagaha ka maqnaa lacagaha dee deeq bixiyayaashu ay bixiyeen oo akaunada dibadda ah iyo lacagahaas oo qaarkeed aysan ku dhicin qasnada dhexe iyo dhowr hay-adood oo lacaga ay qabteen dakliga gudaha ah isticmaalay oo ay ku maqan yihiin muxuu ahaa shirkiisi jaraa-idna arrintaasi kuma uusan soo qaadin kuma uusan soo qaadin laakiin hadda riboorkii banaanku yaalaa labadii qaybood uu riboorku uu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa oo baarlamaanka iyo dadka anugu xeeldheerayaasha hawshan inay meeshay tahay la saaro ay tahay ummadda soomaaliyeedna waxaan jeclaa inaan u bambayaaniyo arrintan shaqadan waxaa iskale mar haddii hantidhowrku uu riboor soo saaray baarlamaanka ayaa iskale baarlamaanka ayaa preliminarigiisa looga doodi doonaa kadibna waxaa kasoo bixi doona qaraar baarlamaan baa kasoo bixi doona iyo muxuu ahaa dabagal iyo wax iska weydiin iyo ciddii iska lahayd eedda in lala xisaabtamo oo ama laga soo celiyo lacagta maqan meeshay ku maqan tahay ama cid loo xiro haddii lacagtii la soo celin waayo lacagaha deeqo ee hay-adda yone umbos ay bixisay looguna talagalay booliiska soomaaliya ayaa lagu sheegay warbixinta xafiiska uu soo saaray in qayb ahaan ay ka dhiman tahay qasnada dowladda oo wakhtigan aysan ku jirin lacag dhan toddoba boqol toban iyo sagaal kun afar boqol konton iyo kow ka mida waxaa haddaba sidaan mar kale uga jawaabay dor bayle yonobs qolada la yidhaaho wuxuu sheegay lacag booliiska loogu talagalay oo kala dhiman uu leeyahay bar baa dhiman toddoba boqol iyo waxbaa dhiman buu leeyahay reportka haddaad akhrileen anagu waxaan leenahay milyan iyo lacagtaa un-ka ka timi intaba waa la isticmaalay booliiskana la siiyey waa kan report reportkii waa kan yaa wax alla wax dhiman waa kan annex one weeyaan kaasi kana waa annex two weeye labadaa haddaad isku geyso lacagta meesha ku qoran weeyaan one million one point two millionka weeyaan yaa marka taasina halkaasay iyay ku dhan tahay lacagahan kale halkan uu leeyahy way ka dhiman tahay dee meesha laga keenayo adjustment la samaynayo waa la samayn doonaa waan umanaya haddii loo baahdo laakiin annagu waxaan xaqiijinayna waxa weeye wixii iyuda naga soo galay wixii sacuudiga naga soo galay intiiba waan haynaa meesha ku dambeeyeyna waan naqaanaa meesha ku socon waan naqaanaa inkastoo warbaahinta qaarkood iyo dadka falanqeeya warbixintiisa hanti dhowrka guud ee wakhtigan jooga eena soo saaray warbixintan maxamed maxamuud afgooye uu ku weeraray shirkiisa jaraa'ida muuqaalka ahaa xalay markii uu ka hadlayey warkiisana la qalloociyo sida uu hadalka u yiri ayaa haddana waxaa maldanayd inay jiraan qaladaad fara badan oo wakhtigan u muuqda oo uu sheegay inay muhiim tahay in saxitaan ay ku sameeyaan hay-adaha dowladda marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jira haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid laba sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd bikaas waddankan meel fog ayuu ka yimid wax dumay ayaa dowlad soo bilowday ku meel gaara waxbay ku soo dartay annagana maanta inaan wax ku darna ayaan rabnaa wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hubinta xisaab celinta iyo diyaarinta warbixinada maaliyadda ayay tahay inay soo bandhigaan warbixinada la xiriira dowladda siday u isticmaashay qarashaadkii soo galay iyo wakhtigan waxa u yaalla intaba waxaase jirta inaysan muuqanin wada shaqayn dhex martay xafiiska hantidhowrka iyo wasaaradda maaliyadda oo siyaabo kala gedisan u hadlay wasiirka maaliyadda ayaase taasi beddelkeeda ku sheegay inay u gudbiyeen wixii ku salaysnaa xisaabaha hay-adaha deeqaha ku bixiyey laamaha dowladda gaar ahaanna wasaaradda maaliyadda ya annaga mid ka badan baana soo gashay halka uu leeyahay afar boqo afar kun iyo intaa annagu waxaan leenahay shan iyo lix iyo konton kun afar iyo toban toddobiyo toban milyan iyo fifty six milyan ya ayaa ayaana soo galay baan leenahay fifty six thousand ya yaana soo galay lacagtaan isticmaalnay way ka yartahay inta weliya waad isticmaasheen saddex iyo toban milyana googo baad isticmaasheen annagu labaiyo toban milyan maa googol baan isticmaalnay wuxuu leeyahay lacagta waxa dhiman waxa weeyaan saddex milyan iyo iyo toddoba boqol annagu waxaan leenahay waxaa noo yaala shan milyan iyo in ka badan ayaa noo yaala rasiidadeediina waan haynaa halkanay yaalaan baankana yaalaan ama siraad baank ba yaalaan labadaas mid waa lacag taalla wey lacag taalla oo maanta haddii la doono inta lasoo xawilo
sidee ayaa haddaba hay-adaha dowladda looga doonayaa inay wada shaqayn la yeeshaan xafiiska hantidhowrka si markaasi si wada jira sanadka marka uu dhammaado loo soo saaro dakhligii dowladda soo galay iyo sida loo isticmaalay rofesor xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda kalgari ee dalka kanada waxa uu ku takhasusay dhinacyada canshuuraadka dhaqaalaha saraaya xafiiska hantidhowrka guud horta waxa weeyaan dee hay-ad madax bannaan weeyaanoo aad iyo aada u muhiima runtiina loo baahan yahay in la xoojiyo lana shaqeeyo si fiican loola shaqeeyo maadaama gaar ahaan hadda dowladda ay khasab ku tahay inay musuqmaasuqa iyo waxaasoo dhan la danaatay yareeyaan laakiin de waxa muhiima markay isbaarayaan ee hanti dhowrkuu baarayo waxa uu soo saaraa inuu wax wax kama dhibcaan uu yahay oo ma garanaysa haddii lasoo hubiyey si taa loo hubiyana waa in buugta loo furaa marka buugta way u furan yihiin hanti dhowrka haddii ay buugta u diidaan wasaaradda maaliyaddu ama meel kale ina u furaan dembi bay ku jiraan oo dee iyaga ka jawaabi doona marka wuu u furaya marka muhiimka waxa weyna wada shaqeeyaan waxayse u yareg tahay malaha inaan wada shaqayno marka isfahamkaasaa loo baahan yahay si looga maarmo ma garanaysaa in idaacadaha aan ka maqalno iyaga oo isku eedaynayo midba kii kale uu beeninayo wayna u furan tahay hanti dhowrku wuxuu leeyahay madax bannaani iyo awood u buugta wasaaraddaas oo dhan kuweegi karo iyaguna ina u furanay tahay dalka turkiga ayaa waxaa dowladda soomaaliya ee sheegtay in laba dhibic shan milyan oo dollar ay dowladda siinaysay soomaaliya muddooyinkii ugu dambeysay si markaasi ay ugu kabto qarashaadka miisaaniyadeed ee dowladda federaalk ee soomaaliya sanadkii ay u baahan tahay sanadkan ka hor haddaba lacagtaasi iyo lacago kaleeto oo dowladda soo gelayaba waxay ahaayeen kuwa gacanta dadka lagu soo qaado islamarkaasina qarash ahaan loogu shubayo bangiga dhexe ee soomaaliya sida uu sheegay wasiirka maaliyaddana ma jirin hannaan bangiyadeed oo ay soo maraysay lacagtaasi amaba dowladda turkiga ee ku bixinaysay sanadkan ka hor waxaa sidoo kaleeto jirta mashaariic uu bangiga adduunka ka fuliyo soomaaliya taasi oo lacago xoogan uu ku bixinayey wasiir bayle ayaa waxa uu sheegay in hanti dhowrka guud sida uu u yiri lacagtaasi bangiga adduunka uu ku bixiya soomaaliya ay badankoo tahay lacagta uu sheegay hantidhowrka wakhtigan laguna qabtay mashaariic kala gedisan si kastaba ha ahaatee warbixinta hantidhowrka guud uu soo saaray ee barnaamijkeena faaqidaada aan ku eegayno ayaa waxa uu ahaa mid lagu eegay wasaaradda gaadiidka hay-adda socdaalka wasaaradda maaliyadda c i d da iyo hay-ado kale kuwaasi oo badankood ka sokow qarashaadka maqan sida ku cad shaxda warbixintan lasoo saaray ee xafiiska uu soo saaray sidoo kaleetana aanan jirin wax qarash celin ah amaba xisaabaadkii ay isticmaaleen ah oo ay hantidhowrka guud ku celiyeen sida uu leeyahay mar kale maxamed maxamuud afgooye marka waxaan rabaa xanuunkaas aan hadda marayno sidii aan usoo marnay sanadihii lasoo dhaafay labada kun iyo toddobiyo toban halkaan markaan imid standardka caalamku wax lagu sameeyo laguma samaynayno weli laakiin baaris ayaan samaynay waxyaalihii ugu waaweynaa aan helnay sanadkaas ayaa waxaa ka mid ahaa dhowr iyo toban wasaaradood iyo hay-ado kale oo kharash qabanaya kharash qabanaya isticmaalayana ma waxay u samaynayeen inay ayaga rabeen maya laakiin ma jirin isla xisaabtan ma jirin qof wax u sheegaya ma jirin waddan dib u soo kacaya ayaan nahay riboorka ayaan soo saarnay baarlamaankaan u gudbinay xukuumaddaan u gudbinay dikreetaa ka soo baxday ra-iisul wasaaraha wuu leeyahay waxaanoo idil wasaaradda maaliyadda sida xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka uu ku sheegay taladuu ku bixiyay ha la sameeyo haddaba nuur faarax hantidhowrihii hore ee soomaaliya ayaa wuxuu iiga jawaabay sida uu xafiiska hantidhowrka u shaqeeyo sharciyan horta xafiiska hantidhowrka wuxuu ku shaqeeyaa sharciga la yidhaah loo number muxuu ahaa soddon iyo afar iyo sharciga maaliyadda oo saddex boqol toddobiyo toban iyo sharciga kale oo la yidhahdo loo number two ama number labo qaabka u shaqeeyaan waxa weeye wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ayaa waxay diyaariyaan xisaab xirka sanadeedka oo deadlinekooda ama waktiga ugu dambeeya uu yahay inay soo gudbiyaan bisha april soddonkeeda sanad kasta xafiiska hantidhowrkaa loo soo gudbinaya xafiiska hantidhowrkuna wuxuu haystaa soddon iyo kow casho bisha juun bisha may soddon iyo kowdeeda ayaa waxaa la rabaa inuu warbixinta hadda uu internetyada hadda lagu wareejinayay inuu ku lifaaqo warbixinta maaliyadda oo uu yidhaahdo waa sax iyo waa qalad iyo waxbaa maqan kadibna uu u gudbiyo soddon iyo kowda may baarlamaanka baarlamaankuna ay markaa dood ka furaan bisha juulaayna ay go-aan qaraar ka soo saaraan oo yidhaahdaan hantidhowrku wuxuu sheegay qaladaadkan kow laba saddex waa inaad soo saxdaan muddo intaas la eg baanad haysataan bil ah muddadaa bishaa waa inay ku soo saxaan mideeda kale baarlamaanka waxaa looga dooday oo walaalka iyo ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysaba aan rabaa inaan u sheego oon xasuusiyo warbixin sanadlihii labada kun iyo toddoba iyo tobanka sii sideed iyo tobanka wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud maba soo gudbinba waxaa iga xusuusina haddaba inta aan barnaamijka ka bixin inaan la xiriiray wasaaradaha lagu xusay warbixintan oo ay ka mid tahay wasaaradda gaadiidka wasaaradda maaliyadda xafiiska hantidhowrka la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca maaliyadda iyo sidoo kaleeto dhowr xildhibaan oo ka mida guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha maaliyadda si aan wax badan uga ogaano aragtida iyo falcelinta ay ka bixin lahaayeen su'aalaha aan weydiin lahayn hase yeeshee qaar ka mida mas-uuliyiinta oo ila hadlay ayaa ka gaabsaday inay su'aalahayga iiga jawaab barnaamijkii faaqidaada toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabad gelyo
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxayna la socodsiinaysay sahra cabdi axmed haatanna aynu eegno dhinaca iyo minneabolis magaalada minneabolis waxaa xalay garoonka kubadda cagta lagu qabtay garoonkaasoo lagu magacaabo target center isku soo baaxa kumanaan qof ay ka qayb galeen oo ka mid a taageerayaasha madaxweynaha talada waddanka maraykanka ah ee donald trump sidoo kale waxaa jiray dad ka soo horjeeday oo iyaguna banaanbax samaynayey markii uu hadlayey waryahayaga maxamuud mascade aday haddaba warbixinta nooga soo diray halkaasi
dababaxayaashan ayaa isku aruursaday bannaanka hore iyo hareeraha garoonka ciyaaraha kubadda kolayga ee magaalada minneabolis uu madaxweyne trump kula hadlayey taageerayaashiisa dibadbaxayaasha ka soo horjeeda trump ayaa waxay isku dayeen inay jidka ku yareeyaan taageerayaasha trump ee doonayey in ay gudaha garoonka buuxiyaan sidoo kale taageerayaasha trump intii gudaha gashay ma ahane waxaa iyaguna goobta joogay taageerayaal kale oo bannaanka taagnaa inkastoo aanay u tiro badnayn sida kuwa gudaha u gudbay jaaliyadda soomaaliyada gobolka minnesota ayaa dabcan dibadbaxyadan qayb ka ahaa oo tiro badan oo ka mid ahi ka soo horjeedeen madaxweynaha balse dhinaca kale waxaa iyaguna jiray soomaali taageersanayd madaxweynaha maraykanka donald trump islamarkaana doonayey inuu talada dalka maraykanka mar kale ku guulaysto soomaalida ku mudaharaadaysay madaxweynaha ee ku qaylinayay in madaxweynuhu uu guuldaraystay waxaa ka mid ahaa madax hay-adda keer qaybteeda minnesota jaylaani xuseen oo v o a ugu warramay goobtii ay ku bannaanbaxayeen runtii madaxweynahan dhaqaaqyaduu sameeyey waxay taabteen dad aad u badan oo muslimiintuun aheen oo dan yar ah maantana waxaa u soo bannaanbaxaya waa dad kala duwan oo ay u badan yihiin dad caddaanah oo ka xun oona kasoouu soo bannaanbaxaya inay ka xun yihiin madaxweynaha wuxuu ku hayo waddanka iyo gaar ahaan sida uu u dabategayo amba maaragtay dhibaatooyin ku hayo dadka danyarta ah oo muslimiintu ka mid yihiin iyo dadka waddanka ku cusub jelaani xuseen ayaa xusay inay doonayaan in madaxweynaha maraykanka donald trump ay tusaan in minnesota ay tahay goob dadkeedu ay si weyn uga soo hor jeedaan waxaa noo muhiim ah oo gaar ahaana inuu madaxweynuhu ogaado minneabolis runtii waxaa jooga dad ka xun oo runtii aanan taageersaneen wuxuu ku wado dadka maraykanka oo dhan iyo gaar ahaan dadka soomaalida iyo muslimiinta mustafa diiriye waxa uu wataa boor uu ku diidayo trump waxa uu taagan yahay bannaanka hore ee garoonka xoogaa waa qabo roob yarna waa u da'aya intaasi oo dhan dhib kuma ahan isaga oo waxa uu ka mid yahay koox aad u qaylinaysa oo leh taraam nama matelo waa madaxweynihii waddanka waan ogahay laakiin madaxweynahan ummaddoo dhan ma matelo inta cad ee waa ama layidhahdo white nationalist keliyu matalaa ani shakhsi ahaan maadaamana nin qaxootiyan ahayn nin muslin ahnin nin asal soomaali ka soo jeeda aan ahayna dadkayga iyo dalkaygaba uu necab yahay maadaama nin innacab uu yahayna aniguna waa necabay laba jibaarkeed nin ummaddayda ka necabi anigana jacayl gaaron siinaya ma jirto dhinaca kale waxaa iyaguna joogay goobta soomaali taageersaneed madaxweynaha maraykanka donald trump taageerayaashan soomaalida ah waxaa ka mid ah gabadh magaceeda ku soo koobtay ubax waxa ay gashan tahay funaanad guduudan oo ay ku qoran tahay trump banaanbax waxaa uga soo qayb galay inaan taageero trump anigoo taageero buuxda u haya qaybta republicaanka ah diinta islaamka waxay qabtaa qofka ku necab inaad naciybkiisa ugu bajisamo iyo wanaag ugu badishid marka sidaa darteed baan u taageeraya wanaag baan ugu bedelayaa naceybku ii qabo isna inuu ogaadaan doonayaa dee inaan anugu taageersanahay isabort taram soomaalida u soo baxday in ay dhegaystaan khudbadda trump waxaa isna ka mid ahaa yaasiin ducaale oo si weyn looga yaqaano gobolka minnesota kana mid a dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada yaasiin waxa uu ku doodayaa in dowladda trump ay dhaqaalihii dalka maraykanka dib u soo celisay walow uu qirayo in dowladda trump ay qaaday tallaabooyin ka dhanaa muslimiinta iyo soomaalida haddana waxa uu qabaa inay wax wanaagsan tahay in la helo taageerayaal soomaaliya oo jira dhinaca madaxweynaha annagu waxaanu tusaynaa oo u taageeraynaa trump inaanu tusno inaanu nahay dad soomaaliya oo muslina oo taageeri kara waxaanu rabnaa inaanu bedelno maskaxda ah imaan qof kaa soo horjeeda la taageeri karin qofka kaa soo horjeedi kara waa inaad taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay inta xun baa lagaaga sheegay inta fiican waa inaad ku taageertaa madaxweynaha maraykanka donald trump waxauu haatan olole ugu jiraa sidii uu mar kale xilka madaxweynenimada dalka maraykanka ugu guulaysan lahaa halka dhinaca kale xisbiga dimuquraadigu way ololeynayaan sidii isaga xilka looga xayuubin lahaa minnesotana waxay ka mid tahay goobaha doorashadii hore uu ku lumiyey codad ka yar konton kun balse uu haatan aaminsan yahay in uu ku guulaysan karo waana sababta lagu macneeyey kulankiisan ololaha ee bartamaha magaalada minneabolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka taageersan siyaasadda xisbiga dimuquraadiga weliba kuwa bidixda fog madaxweynihii ugu dambeeyey ee jamhuuriga oo ku guulaysta gobolka minnesota waxa uu ahaa madaxweyne richard nixon oo sannadkii kun sagaal boqol labiyo toddobaatankii ku guulaystay maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
dhegaystayaal habeen wanaagsan markana waa dhinacii heesaha codka macaan ee banaxariistii janaha ka waraabiya sahre axmed jaamac heestaasi ayaan u dambaysay idaacaddeenii habeenimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii jimi faariya intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo